فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومهد الله تبارك وتعالى اوكي حديثكي تضبي صدرات بكو جرنا ان شاء الله تعالى ان آه، لفظي سواء معنيني انا عنوان كان واسيناه ان شاء الله عنوان باسيناه marka waxaan bilaabaynaa xadiiska wixii waqafaada inoogu jira insha allahu tacaala waxaan sila taagaynaa saddex waqfo insha allahu tacaala si aan xadiiska kale u bilowno ina allaha kataba alxasanaati wasayi'aati suma bayana dalika waqfadiinu kale waa taa ina allaha kataba alxasanaati wasayi'aati suma bayana dalika ilaahay wuxuu qoray subxaanahu wa tacaala wixii wanaagiyo adduunka ka dhacaya dadkuna ay samaynayaan iyo xumaano wixii dunida ka dhacaya ay dadkuna samaynayaan suma kadibna bayana waa cadeeyey daalika arintaasi oo sharciga ayuu ku cadeeyey okay xadiiska waxaa ku jira baabulqadar baabulqadarna waa nakii hore u sheegnay waxbaan kasoo akrinay insha allahu tacaala waxaanan oranay waa baab dadka inta fara badani ay indhaha kaga gubtaan qofkii wax qorana gacmaha uu kaga gubto cabdulqaadir algeylaani raximah llah wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala aniga wuxuu iga furay baab buu iga furay aan ku garto kheyrka iyo wanaagga baabka kan marka ikhwaani fillaah xadiisku wuxuu leeyahy ina allaha ilaahay kataba uu qoray alxasanaati wanaagyada wasayi-aat iyo xumaanaha su-aal baan isweydiinaynaa su-aashu waxway goormuu ilaahay qoray subxaanahu watacaala mataa kataba allaahu alxasanaati wasayi-aat goormuu ilaahay qoray wanaagyada iyo xumaanaha wuxuu qoray qabla khalqi lkown intuu waxbaba abuurinbaba okay ilaahay kownka intuunan abuurin muxuu qoray wanaagyada iyo xumaanada waa macno waa macno aada u adag waa macno ku tusaya inuu ilaahay cilmigiisu si uu u noqdo cilmigiisu si uu u noqdo camal uu u hirgalo afar marxaladood buu soo maraa cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala okay awala yaclamu allahu maa huwa kaa'inu ilaahay wuxuu ogyahay waxa dhici doono dhan kayfa yakuun siduu u dhici doonaa mataa yakuun goormuu dhici doonaa okay u ogaaday cilmigii markuu ogaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigaasi halkuu ka soo imbithaaqay cilmigaasi halkuu ka yimid uu ka soo baxay cilmigaasi wuxuu ka soo baxay iraadadiisa rabitaankiisa lianna intuunan ilaahay waa ogyahay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu rabaa inuu abuuro kown aan jirin kownkan aan imika dhex fadhinaay ma jirin maalin maalimaha ka mida kownku ma jirin maadaama uuna jirin kaana allahu walam yakun shay ilaahay baa jiray waxna ma jirin ilaahay oo quraa jiray waxna ma jirin huwa alawalu soo saamahayn okay min sifaatihi lqidamu sifaatka ilaahay waxaa ka mid a cinda ahli sunnati waljamaaca oo laba ah saan hore inigu sheegay labada xafisanaada ashaacirada iyo maatridiyada iyo taymiyiinta labada qolow ahlu sunna waljamaaca ahlu sunna waljamaaca waxa weeye waa afarta madhab culimadooda waa muslimiinta boqolkiiba sideetan adduunka maanta ku nool marka laga reeba shiicada iyo khawaarijta iyo waxyaalada kale ahlu sunna waljamaaca waa kuwa ahlu sunna waljamaaca waa dadka dhaxlay saxaabada cilmigoogii weyaan ahlu sunna waljamaaca markaa saddexdaa qolaa maanta matasha ashaacirada oo taymiyiintu ama wahaabiyadu ay unoo qirsanen ahlu sunna yihiin waa qaladna iyo maatriidiyiinta maatriidiyiintuna waxay ka jiraan hindiya iyo bakistan iyo waa ashaacirada halkaas weeyaan oo jamaacatu tabliiq waa maatriidiyiin markay hadlayaan ninku ma garatiine hadalkooga waxaa ku jira caqiidadii maatriidiyada okay qolada saddexaadina waa taymiyiinta qolada anu aanu bixiyey ibnu taymiya ardaydiisa iyakuna waa ahlu sunna waljamaaca waa wahaabiistii dadka inku tiraadiin anugu wahaabiyo ma hayste marka saddexdaa qolo marka laysku geeyo waxaa laysku yidhaahdaa maxaa laysku yidhahdaa ahlu sunna waljamaaca ahlu sunna waljamaaca caqiidadooda caqaa-idooda waxaa ka mid ah marka laga hadlayo khalqiga kownka waxyaaladan soo socda ayaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala iraaduu leeyahay iraadadu waa volunteer rabitaan buu leeyahay oo ilaahay waa muriid yuriid muxuu ihi inamaa amruhu idaa araada inamaa amruhu idaa araada amarkii ilaahay goormuu yimaadaa markuu rabo okay su-aashaas dadka bini aadamka waa masaakiin haddii aan galno kownku siduu abuurmay oo cilmiga fysigiska iyo matematicska ay qareen madaxayna qarxi kownkan siduu abuurmay lianna kownkan ilaahay wuxuu yidhi waxaan ku abuurnay lix meesha cisho sittata ayaam dadkiina masaakiinta waxay u qaateen ayaamahan iminka aan naqaano lianna xadiis baasaa sheegaya markaa sabti axad buu ilaahay bilaabay waa kowd axad waa kuma isniin waa laba salaasa arbaca khamiis jamce sabtina yuhuudda waxay tiradaa u nasta ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay ma nasta sabti qataca can camalihi camalkiibu ka joogsan walidaalika yuhuud ma shaqeeyaan sabtida u nasta yidhahdaan laakiin ilaahay wuxuu inaga yidhi subxaana wa tacaala wamaa amrunaa ilaa kalamxil laa xawla walaa quwata wuxuu sabti axad isniin maaha wamaa amrunaa ilaa kalamxil basar ag amarkuu dhacayba amruhu bayna alkaafi wannuun amruhu bayna alkaafi wannuun kan ka dhana intan leeg kun fayakuun buu ku jirsiiy ilahi subxana wa tacaala laakiin markuu kun yidhi dhulku ma abuurmin huna markuu kun yidhi buuruhu ma abuurmin hun laakiin amarkii uu bixiy wuxuu yihi kun ardan dhul noqo lagu noolaan karo siduu u noolaanay ilahay u dejiyey mudday soo qaadatay dee suu dhul noqdo waa ayaamo dee ayaamahaasi waa ayaamaha la dhahdo ayaam kowniya maniga hore nagu macneen ina yowma cinda rabbika ka alfi sana tacruju almalaa'ikatu waaruuxu ilayhi fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfi sana ah, adiga waxay kuu tahay konton kun oo sano jibriilna waxay u tahay hal yowm malaa'igtu marka ilahay u korayso oo amarka jibriil uu qaadanayo loo yeedho la dhaha kaalis ma soo koro soo madaxdu ma yeedhaan shaqaaluhuga markuu ilaahay jibriil u yeedho wuxuu dhaha waa lagu baahan yahay uu jibriil samada korayo waxay safarkaasi qaadataa maalin jibriil agtiisa laakiin haddii annakan loo soo dhadhacay maxay tahay konton kun oo sanay tahay idan konton kun oo sanuu socdaa uun jibriil ma haddii ada lagu lagu la dhado iyo zamankaaga loo soo dhadhiciyo okay ilaahay horta kownka kowan buu abuuray wuxuu abuuray xaysu laa makaan makaan mama jirinba makaan muu jiray makaanku waa kownkama okay hadduu makaan jirina maxaa jiray zaman waktina ma jirin dee marka ilaahay waa khaarij almakaan wa zamaan ilahay uu ka baxsan yahay makaankay maxay iyo zamaankaba okay kownkan iyo zamaankan maxay ka yimaadeen waxay ka yimaadeen kun kownkiiba abuurmay markuu kownkii abuurmay maxaa abuurmay zamankii kala duwanaadii oo zamanka dhulkan ku nool lahay adceedda abuurta dhulku adceeddu ku duuraa labiyo toban bilood sanad baa dhahdaa laakiin haddaan adceedda dhaafo iminka oon adceed dabadeeda tago kownkalaan galay zamankii dhulka waan waan dhaafay ma jiro taankii dhulka waa taankalaan galay marka waa inaan garano taasi walidaalika marka lagu leeya ilahay lix cish wax ku abuuray ha u fahmin lixdan cishaan haysanee weekendkii baa naga dhammaadaan odhano kaira miskiinka inaan u fahmin waxay yidhahdeen culummada fisigu imika markuu ilaahay koonka abuuray koonku tabaacud buu galay u kala fiday uuna sii kala fidaya allaa imika weliis ma taagin koonka fidistiisu way fidis baa haluu ku socdaa fidista koonku wuxuu ku socdaa inuu dhinaca kale iskaga yimaado mar labaad uu istaabto hadduu istaabtona maxaa dhici doona bigbongii kalaa dhici doona ilan qarax buu ku bilaabay kownku samayn si ay qiyaamii u dhaca maxaa dhici doona qiyaamahana qarax baa dhici doona markaa kownku uu kala durkayaa intuu kala durkaa wuxuu kala ordayaa milyaar milyaar sano oo ifina yuu kala ordaa milyaar maaha ah milyaar milyaar waa trilyon sana daw-iya socodka socodka leyrka maaha socodka adaa socotid ama socodka baabuura socdaan maaha diyaaradaha maaha leyrka socdaan ayuu kala durkayaa saa u kala durkayo uu sii kala fogaanayo iyuu dhinaca kale iska iman yowma natwi الsamaaa katiyi الsajili lilkutubi kama bada'na أwala khalqi nuciiduhu wacda calayna ina kuna faaciliin halkii baa laga soo bilaabi doonaa ilaahay wuxuu uhi siiruu fi lardi fanduruu kayfa bada'a alkhalqa soo maaha wuxuu ka daba keenay suma allaahu yunshi'u nash'ata alaakhira nafsu suu u abuuray kownka unbuu dib u soo celin doonaa okay okay su-aasha koowaad waxa- in allaha kataba intuu horta ilaahay qorin uu doonay kadib wuxuu wuxuu doonay cilmigiisi baa ka soo dhex baxay cilmigiisii markaasi uu qoray cilmigii buu qoray in allaha kataba muxuu qoray ilaahay cilmuhu cilmigiisii buu qoray say adduunku ahaanayo saddex wuxuu ilaahay qoray un baana dhici dee wax kaloo adduunka ka dhacayahay ma jiro lianno ilaaha qoray waa ilaah wax walba ogaaday say wax u dhacayaan ana allaha qad axaata bikulli shayin cilma walaa yuxiituuna bishayin min cilmi anakuna waxama soo koobi karaan masaakiin baan nahay walidaalika baan doonaa inaan ilaahay ku xisaabino bini-aadanimadeena oo kaale ilaahay uu garanaya inaan jannada galaya oo muxuu haddana i amray inaan jannada gol hadduu i garanay maxaan markaa ilahay ku xisaabinaynaa cilmigeeni ilaahay muu garanaya cadabta galaya oo de mux- markaa qaar maxay qoreen magaalada adduunku waa masraxiyad ba waa riwaayad weliba waa riwaayad taraajiidi taraajiidi ah waa riwaayad murugo badan filim ilaahay garanayo ayuu noo dhiibay kuleeyihin meesha alafaagu ku dhammaanayo iska sii arkayo iyuu nagu- nagu- nagu- laa ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisu kuma qasbayo waa halkaa waxa ay ku jabeen masaakiinta ee loo kala baxay qadariya iyo murji'a iyo muctasila iyo ahli sunna waljamaaca oo qaar ay dhahdeen adigu waxba ma tiide waxaa ku wata riishad baa tahay riishadda ma taqaanin baadka yare markay dabeesha socoto baadka maxaa wadata dabeesha wadata riishad baa tahay markaa qadarkaa ku wata saa u socotid unbaa lagu oran jannada gal limaada anaa kula doonay jannada kana suu socod bu cadaabta gali limaada anaa kula doonay cadaabta su-aal baa ka dhalanaysa oo ilaahay waa daalimi miskiinkana muxuu cadaabta ula doonay miskiinkana muxuu jannada ula doonay limaada okay saas wa- waa say dhahdeen qoladii murjiadii waa lagu qasban yahay qoladii kale kasoo horjeeda muctasilada waxay dhahdeen la la la ilaahay waxba ma sii qorin u ogaaday uun laakiin ma qorin Eh, waa khalad wuu ogyahay laakiin bay dhahdeen yaclam laakiin ma qorin ahlu sunna waljamaca annagu dhexaad baan nahay maxaa annagu oranay nacam uu ogaaday wuxuu ogaadayna uu qoray laakiin wuxuu qoray kuma qasbaysee waa kashaaf waa wasaaf ilaahay cilmigiisu waa kashaaf kashaaf sama garanayno uu uu cadaynayaa marka ninka dhakhtarka tagtid ee lagu saaro raadiyaha raadi- raadiyo lagu saaro raadiyoogu ma cudur uu lahayn ba kugu abuurmaya mise waa kashaafuun adeer dhaxan baa ku haysa adeer feedhaha way guuxayaan adeer halis baa ku jirtaayo maaragtay kansar baa kugu bilaabmay raadiyoogani waaliya kansar biigu sheegay omraadiyo kansar kugu sheegay u helo raadiyoogu marka ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisa waa maxay waa wasaaf wuxuu ilaahay ogaaday ninka abiilahab la dhahdo inuu nebi maxamed markuu soo baxa diidi doono muxuu ku diidi doonaa iraadadiisa ilaahay markaa muxuu qoray cilmigiisii cilmigiisii iyuu kitaab ku qoray wuxuu hi abilahab gaal buu noqon doonaa gaal buuna ku dhimanaya marka ma ilahay abilahab gaal ka dhigay mise abilahab iska dhigay gaalka sidaa doonta marka waa wasaaf ilahay cilmigiisa waa kashaaf soo saaraya idan afartaa darajo iraada iyo cilmi kitaaba iyo wixii ilaahay qoray oo dhacaya oonan laga seeganin haddii kalese ilaahay wuxuu noqon doonaa ilaaha balaton ilaha balaton mataqana balaton ninka loo waa ilaha caajisa waa ilaha kownka waxa ka dhacay oo dhan yaqaana laakiin faraha la gelin daawado waa ilaha faraha la gelin waa boqor dowladdiisa waa boqorada ingiriiska boqorada ingiriiska waa balaashaqo wadanka dhayda xukumta lakin wax ma xukunto marka ilaahay boqorada ingiriiska ma subxana watacaala ilaahay waa maalik waana xaakim yamlik kownka isagaa leh yaxkum una xukuma yafcalu maa yashaa wuxuu doonuna sameeya waa ilaahnimada marka qofka idhahda ilahay muxuu waxaan dhan ogyahay dee ilaahnimadaad garanayn ilaahnimada macnaheega inta ilaahnimadu leeyahay yaanad garanayn subxana wa tacaala marka ina allaha kataba alxasanaati wasayi'aati suma bayana dalika wax walo adduunka ka dhacaya oo ilaahay saagay ma jiro subxana wa tacaala maxaa ka mid a waxa adduunka ka dhacaya waxa ugu weyn ilaa waxa ugu yar waxa ugu yar ee dhacay waa maxay waxa indhuhu arkayn ilaa adduunka dhaca maogtii waxaa jira waxyaalo noolaada adduunka maanta cilmigu wuxuu gaadhay waxyaalo noolaada matalan milyaar marka secondka loo qaybiyo eeg secondka- secondka- secondka intee? maaha secondkii baa la qaybiyey marka adduunka milyaar goon marka la qaybiyey xayawaan waxaa jira dhasho dhinta xasharaad yar iyo intay dhashaan iyo dhintaan intay nool yihiin kuwaasi milyaar second milyaar secondkii milyaar u qaybi adiga caqligaaga ma soo gali kartaa soo gali makhluuq baa intaan noolaada wuu og yahay ilaahi subxana watacaala shaquna leeyahay makhluuqaasi shiinaha ayaa beri wuxuu sameeyey xayawaan xayawaan geedaha cuna oo markuu dhirta cuno beeruhu ayna fiicnaan oo yaryaroo la arkayn ayuu laga takhaluso odaygii dee mao zituun waa laga takhalusay markii laga takhalusay xayawaankii sanadka waxaa la sugaya dhirtu inay badato waxbay soo bixi waayeenba waa la fashilmay khubradii buu yeedhay war wax maxaa dhacay buu ihi waddanadii kale al ruushkii iyo waddanadii shuuciyadu la tashaday waxay dhahdeen maxaa dishay dee xasharaadkii baan dilay caynka ah xasharaadkaasi waxa uu ku cashaynayey xasharaad geedaha cuna aduu kan badankiisi oo mariyaba markaa kownkani waa musalladun bacduhu calaa bacdin okay dhirta maaragtay adduunka haddayna jirin libaaxu hadduuna jirin kownka miisaan kama dhaceen walidaalika marista libaax la marinayo kownka miisaankiisa la- la- la halis gelaya maxaa dhacaya xayawaankaa fara badan ee kaynta ku noole ee maaragtay markay geeduhu baxaan ee biqilku baxo cirku barwaaqadu dhacdo way daaqaan way cunaan markay cunaan ay daaqaan waxaa laga yaabaa haddii uunan libaaxu kusoo dul dhicin waxaa meesha yaalo dhanba oo ridqayaan wiilkiioo duulaya halkan ka imanaya cashadiisu waayo iyo ka- waa isa- waa kan kanna waxaa musalladu ku yahay dhirtan dhirtani waxay musallad ku tahay inay maaragtay baaba'do ay soo baxdo inay taallo looguma talagelin waa in la cuno kownkan waa laisku wada sallida waa kown isku wada sallidan haddaad tira qolan ka takhalusi muxuu nebigu lowla alkilaabu umma min alumam la amartu biqatliha haddayna aydu ahayn ummad ummadaha ka mid a waan marin lahaa buri hadduu mariya maxaa dhacaya kownka waxaa ka baabi'i doona miisaan ayadu shaqo dhan ay ku jiraan baa hadhow soo bixi oo kownka ay ka hayaan bisaaska haddii la mariyo shaqi ku jiraan diksiga haddii la mariyo shaqi ku jiraan diksigooda haddii adduunka bilaa diksi laga dhigo a alaab baa nagu soo bixi waxaan kownkan ilaahay iskama abuurin waxan wax maala yacni ma jiro waa ekilibrium in allaha kataba alxasanaati wasayi'aati suma bayana dalika allah baa waxaa ugu talagalay subxana wa tacaala marka waqfadiinu kowaad waa taa weyaan waqfada labaadi فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف ضعف إلى أضعاف كثيرة وقفدي لبا وطاوية إخواني في الله وعجائب ويانه حديثك وحا كجرة من هم صمها وإن هم فمن هم صمها وإن هم هذا أنا بقول جيت. وإن هم هم بقول جيت. هم هم ومحي هم ومحي هم هم ما أراد ما وطول ما همدو همدو وحويان وقبل الإرادة وخاطرة خاطرة ومحي هل كاوي كسكفر ده حون قضى حكو سوالنا راحيا آوا هل كاتبو labada afka isku geli waa maxay waa khaadirama caawa halkaa tagoo labada heshiisii waa hami waa khaadira okay khaadiradaasi saddex darajoy maraysa see u noqota camal kow waa khaadir ay kugu soo dhacday markay kugu soo dhacday waad adkaysay himad bay noqonaysaa himad Ah, shaqadan qabo caziima ku xigaysa waa inaad qabatid ficilkii baa ku xigay okay hamadu ajar maa laga helaa dembina ma lagu qoray wayaan khaatirada waxaa madaxeena kusoo dhacaya oo badan ya culmo xidhi waa laba loo qaybinaya hamadaha ku- waxaa madaxaagaa iskaga soo dhacaya haba iska fadhiduun ajarna ma leh dembina ma leh laakiin marka aad tiraahdid hamadii u bedel himad markaabuu ajarku bilaamaya iyo dembigu qisadii nebi yuusuf ku noqo walaqad hama biha wahamad bihi soomaaya laqad hamad bihi wahama biha laqad hamad bihi iyadoo maxay ahayd saantay suleekho ee uu qabay odagii boqorka way ku hamiday nebi yuusufna uu ku hamiyey labadan hami midna waa dembi midnaba dembi malahayn maxaa u dhexay markaa nebi yuusuf islaantiisu waxaan jeedaa islaanta boqorku way soo fikirtay hamad- himadii hamigii waxay u bedeshay khadiradii himad himadii waxay u bedeshay caziimo caziimadii waxay u bedeshay ficil intii way soo wada bartay ninkan yare quruxda badan leh muxuu horta ku- ku- kuu galmoon lahay Waa ham- way ku dhacday way jeclaatay way ku wareertay Wa- shaqafaha xubban jacayl baa wareeriyey okay maxay u bedeshay himad haddeeto way daba gurtay kii yaraa himadii maxay ku bedeshay caziimo qaraarkii bay qaadatay qallaqat alabwaab albaabadii way xidhay ciidankii bay wada dirtay aqalkii bay fasaxday okay shaqadii bay qabatay wa qaalat hayta laka shaqee bay tiri okay iyada hamadeedu u fiirsaa waa dembi taas isagana hamadiisa muxuu ihi hama biha soo maahin uu ku hamiyey isaga soo maaha culamadu laba madhab bay leeyihin qaar waxay dhahdeen hama wuxuu ku hamiyey an yadfaca nafsahu canha inuu iska celiyo oo maxay halkaa ka soo qaateen culamadu waxay ku leeyihin waa nebi nebiguna waa macsuum ma baqaldababa marka nebigu kama fikirin ba inuu sinaystaba suma fahmeyno madhabka waa fahanteen madhabka labaad waxay dhahdeen waa nebi haa laakin biictibaari maa sayakuun weeyaan iminka nebi maaha iminka ma nebi baa may uu noqon doonaa nebi ilaahay qofka nebiga noqonayna wuu sii ilaaliyaa laakiin ninkan muxuu sameeyey nebigu alayh salaam muxuu sameeyey yuusuf walaqad hama biha hama hama tabcin markay gabadhii isqurxisay ee uu jirhkeygii arkuu tafaheygii iyo alaabteedii iyo quruxdeedii arkay naagta hadduu ku qurux badana waa lagu sheegay inay ahayd dabeecad ahaan uu janjeersamay khaatiradiis way ka soo dhacday war gabadhu macaana basiriidhi laakiin muxuu idhi lowlaa an ra'aa burhaana rabbihi laakiin markuu arkay burhaantii ilaahay daliilkii iyo diintii markay qalbigiisa ku soo kacday a u istaagay wuxuu ka yidhi macaad allah ilaahay baa kaa magan galay subxaana wa tacaala okay marka isaga hamadda ku dhacday maxay tahay waa khaatirown waa khaatirown hadday imika kugu soo dhacdo caawa waryaa haa caawa ma garan meeshaa tago ninkaa u- u u jajeeriyo kun dollar ka qaad u sasiixi way kugu soo dhacday bas waa khaatira halkaa unbaa ku joogsatay halkaa maraa ku joogsatay waad hamida dembi laakiin umaad bedelin caziimo uma bedelin himo shaqana uma bedelin waad ka joogsatay khawfan min allah ilahi baa ka cabsatay maxaa lagu qorayaa ajar okay laakiin waad hamido waad kari weyday waxaa tiri caawa inaad sinaysatid suuqaad u dhadhacdo ha kusoo dhifan weydi meel kastaad marto ibir baad soo kacday waa iska soo hoyatay dembi laakiin laguma qorayo laakiin ajar ma lagu qoraya ajar laguma qorayo dee dembi laguma qoro zina baa samaynteeda waad meerashata caawa dho lagu kumburxay meel kastaad martay halkii ajar lagu qori lahaa maaha taasi wain hama biha walam yacmalha maaha tan waa dhaqaajisay laakiin waad la soo weydoon okay taas so- so- so- xadiiska ma arkayno marka khaatiradu himad markay tahay iyo marka ay ham- isku bedesho hami sare iyo caziimo intaa bay maraysaa intaa darajadood marka xadiiska waxaan ka fahmaynaa man hama bixasana nabigu sal l slam wuxuu ihi faman hama bixasanatin falam yacmalha laakiin naxariista ilahi waxaa ka mid ah khaatirada waxay ku soo dhacday salaatu duxatuko hamadii way kacday salaatu duxa tukaastay waad ka caajistay cajzan dabiiciyan cajzi dabiiciya natural ayaa kugu dhacay waad wahasatay ajaba lagu qoraya waxaa tiri caawa markaad guriga tagtid intaad seexan saddex rakacadoo witrida tuko khaadirada kusoo dhacday caawa inaad tukatid iimaan baa kusoo galay waad weysaysatay sariirtaas ku tuurtay way kula siibatay maa lagu qorayaa waad tukatay salaatulika xasanatan hal salaatulila tukatay okay waa taas waa raxmadda ilaahay subxaana watacaala waa naxariista ilaahay qofka waxaa la rabaa in himamkiisa uu ka dhigo had iyo jeer khayr waxaa lagu tarbiyadanaya inaad himadaada khayr ka dhigtid marka waa inaan kala fahano hama inay ka dhigan tahay uun horta khaatiro madaxeenna khawaatirta kama dhamaataba madaxeenna ma khawaatirta ma ka dhamaataa kama dhamaato qofka bini aadamkii waxaa la yidhi ayaantiiba shan kun oo kelmadood buu naftiisa u sheegaa cilmiyan saynisku wuxuu sheegay qof walba halkaa jooga maalintii shan kun oo kelmadood baa adiga naftaadu sheegaysataa maalin walba nafta waa la sheegaysataa imise kelmadood baa u sheeg- ku sheegtaa naftaadu shan kun boqolkiiba sideetan waxaa la yidhi sheekada nafta ay kuu sheegayso boqolkiiba sideetan way xun tahay boqolkiiba labaatan ma fiican boqolkiiba sideetan naftu waxun bay ku sheegtaa wax xun bay kaa dhaadhicisaa laakiin labaatankii unbaa fiican baa dhah okay dhinaca kale marka la eegay qofku markuu naftiisa la sheekaysanayo ee naftiisa u waramayso okay naftu waxay kuu sheegaysaa maxay? waa khawaadirta khawaadirta nin baa ya soomaaliya waxaa dhi uu iska sheekaysanayoo sheekada kor u qaaday warmaa waartaa lagu yidhi war korun baan u qaaday oo wada sheekaysatay buu moogtay anu korun baan u qaaday buu yidhi laakiin kulligiin waa sheekay qof aanan qofna isla sheekaysan ma jiro hadihi alkhawaatir hadihi alkhawaatir ya sheekha shacraabi raximahullah tafsiir buu inuu qoro doonaya ama tafsiir inuu tafsiir bilaabuu doonaa kitaabka qur-aanka marka shacraabi raximahullah takhasuskiisa cilmigu ilaahay baray waa balaaqada afka carabiga balaaqadeeda qur-aanka balaaqadiisuuna yahay lambar one adduunka maanta dadka nool imka u dhintay dee wixii imika nool waa lambar one sheekh yuusuf alqardaawi macallin ugu ahaa balaaqada madrasada markuu dhiganaya iskoolka liist sanawiga dugsiga sare marka qardaawi arday buu yahay shacraawi marka wuxuu yidhi fartaa lagu fiiqaya adduunka waxaa la odhan jiray cilmiga balaaqada waxaa ugu yaqaana masar sheekh yuusuf- sheekh shacraawi sheekh shacraawi raximahullah markuu weynaaday oo lixdan jir gaadhay oo khalado dhinaca soo galgalay badan oo dhinaca maaragtay siyaasadda iyo nolosha wuxuu doonay inuu isa saxo miskiidku fadhiistay aqal miskiidka labis ku xidhay wuxuu bilaabay tafsiir tafsiirka markuu bilow yidhi wuxuu yidhi maxaad u bixisaa tafsiirkaaga odaygii la oran jiray ibn kasiir tafsiiru lqur'aan alcadiim buu bixiyey ya shawkaanina fatxu lqadiir buu bixiyey ilaahay baa ii furay qadiirkaa ii furay iyo u bixiyey adu maxaad u bixisaa buuri tafsiirkaaga wuxuu yihi khawaatirii fi tafsiir alqur'aan alkariim khawaatirii subxaan allah waxyaalada marka aan aqalka iska fadhiyo qur-aanka akhrinayo igu soo dhaca waa waa xiwaarkii uu la yeeshay qur-aanka iyuu inoo fasiray isagoo dhammeyna u dhintay raximahullah suuratu namli buu mariyay markaa markuu akhrinayay suuratu alifalamiu ka soo bilaabay alfaatixa suurata namli buu socday imisuu macni ma imisuu tafsiirka waday maad garanayseen shan iyo labaatan sano shan iyo labaatan sano ma haddee inaa sabtidun axadun lasarki jiray sidan oo kale waa maalin walba marka laga reeba khamiis iyo jimco shanta cishaba miskiidku imanaya waa laga duubayay hadduu sacuudiga tagana sacuudiga uu ka bilaabaya un hadduu kuweyt taga halkaa uu joogo buu ka bilaabayay hadduu qatar taga halkaa buu kasii bilaabayay hadduu baakistaan tago halkaa buu kasii bilaabayay idaacaddan wadaba socota un laakiin suuratu namli buu ku joogsay uu dhammayn kari waayo allah yarxamu raxmatan waasica markaa khawaatirii buu bixiyay khawaatirii khaatira aayad walba khaatiradii kaga soo dhacaysay ayuu inoo sheegay kadib markuu dee wada cabinta wixii tafsiir adduunka jiro dhanba calayhi raxma marka khaatirada hadday tahay hadday ahlu khayr noqoto saad noqonaysaa dee khawaadirtaadu qur- waxay noqonaysaa khayr haddaad ahlu shar tahayna khawaadirtaadu maxay noqonaysaa ahlu shar bay noqonaysaa ilaahay khawaadirteena ha ka dhigo khayr ha ka dhigo ilahi subxaana arrinta saddexaad oo inoogu jira wax weeyaan waqfadeenna raxmadda ilaahay ballaarhkayga u fiirsada eeg haddii aad shaqadii qaban ood ku hamidoon xasana lagu qoray haddaad qabatidna waxaa lagu qoray maxaa layidhi yaa casharata adcaaf soo maaha ilaa sabcu miati dicfin okay toddoba boqol ku dhifo matalan toddoba boqol ku dhifo matalan subxaan allah subxaan allah baa tiri iminka salaada miskiidka subxaan allah toban jeer ama saddex iyo soddon jeer saddex iyo soddonkii jeer rax- toddoba boqol oo ku dhifo toddoba boqol waa imise misee noqonaysaa waa wax madaxaa gelayn okay sadde- shan salaadood baa subxaan allah tiri alxamdulilah tiri saddex salaadood allah akbar tiri toddoba boqol baa lagugu dhiftay dadka qaarkood niyadoodu inta ay furan tahay buu ilaahay u furayaa ilaa adcaafin kasiiratin oo aan tiro lahayn subxana wa tacaala markaa taasi waxaa sicatu raxmat illaahi tabaaraka wa tacaala shaqadaan qabanayna waa yar tahay laakiin waxaan la siinaya waa weyn tahay nabiga nin baa ku yidhi sal alla alay salam yaa rasuul allah mata saaca yowma alqiyaamuhu goormuu dhacayaa mata saaca ya qiyaamo goormuu dhacayaa annaga jawaabtaas waa fudeyd waxaan odhanaya ilahi baa garanaya nebigu sal ly salam wuxuu barayaa inuu camali noqdo muxuu ka yidhi maadaa acdadta laha maxaad u diyaarisa saacadda adiga saacaddan problemka kugu haysa goorta dhacayso maxaa u diyaarisay isaguna jawaabtu u haya saxaabigu wuxuu yidhi waxba uma diyaarin hayra annii uxibu allaha wa rasuulahu ilaahay iyo rasuulkiisaan jeclahay ilaahay iyo rasuulkiisaan jeclahay ma shaqo yar baa may waa shaqo weyn nebigu muxuu ka yidhi idan anta maca man axbabta waxaad qiyaamaha la soo bixi doontaa qofkaad jeceshahay subxaan allah alcadiim okay nabigaan jecelnahay sala allahu caleyh wasalam shaqo maaha waa halkan waa laabta qaar baa ku leh inaad nabiga jeceshahay maxaa u maraga adeer baxa maraga maxaa ka dooda horta sug halkan aan ku hayaa nabiga anugu ana uxibu allaha wa rasuulahu hada awalan suluugaaga iyo dhaqankaaga kuma ima tusaya inaad nabiga jeceshahay allah imtixaan baa wadaa qaadi baa tahay تريد أن تحكم لي إني حكمت الضبطة أنا أحب الله ورسوله إلهي رسولك سان جعلها أوكي نيك خمرك عبي يلا كان يلا قرحي يلا قرحي يلا قرحي أي صحابة كوكعين خالد كوكعي دعه برسوله إنه يحب الله إلهي وجعلها مسكين خمرك عبي إلهي وجعلها أنك أنا قف باركينا مثلا مركفة مردعة مركفة لما هل ما كنت جالسين ما كنت سيدي طويل كلا صعوب weliba kuwaas waa kuwa wadaadada uga daran wadaadada waa problemkooda ka mid tahay problemka wadaadku waxa weeyaan isaga ayaa haysta raqiib iyo catiid buuggiibuu hayaa jannadii naarta wuu kala uu ku kala qorayaa dadka ahlu janna wa ahlu naar laa adi adaa isgaranayne waxa adi aad ku dhammaatid weeyaane hal tamuut wa anta saajid am tamuut wa anta kayra dalik ma isogta maanta dhibanaysa aad noqon doontid allahu aclam maadaama saa tahay miskiin baa tahay aduu isku duceey allaahuma axsin khaatimatana ilaahu gabagabadayada hagaaji baadhada marka ila dadku dadku dembiyey leeyihiin dembiyada wadaadada taasaa ka mid a dadka yaka iyakaa jannada naarta u kala qoran walidaalika sheekh xasan hudebi sheekh oran jiray kitaab buu qoray naxnu ducaatun laa qudaatun naxnu ducaatun laa qudaatun annaku ducaad baa nahay ma lihin juj judgment ilaahay baa jaashka ahaa oo shaqadii ilahay baan sii qabane qiyaamaha ilahay muxuu oran doonaa wallaahu yaxkumu laa mucaqiba lixukmi ilahay xukunkiisa maa laga daba tagi karayaa waa alafaaga waa taa weyaan adoo midaad ku qortay inuu naarta galayaa jannada ka dhaxarki adigana miskiin milo cadaabta lagu geeba hada laysa amruka hada laysa biyadika aljannatu wannaar hiya biyadi illaah subxaana wa tacaala ilaahay baa haya jannadii naarta liajlihaa iyada daraaddeed baan habeenkii kusoo jeednaa liajlihaa jannada inaan gallaan ilaahay madaxa dhulka u dhignaa liajlihaa jannada daraaddeed baan dacwadda u wadnaa laakiin qaara oranaya maykaasi maaha ahlu janna maaha sawaau sariidkii maaha ahlu sunna maaha ahlu maxay maaha yaa akhi imtixaankan iska daa hada imtixaan laysa laka imtixaanka ilaahay baa le subxaana wa tacaala annaku waa waan shaqaynaynaa laakiin natiijada yaa haya allah baa haya subxana wa tacaala ilaahay safaxaadkeena noo hagaajiyo okay ugu dambayntii waxaan sida taageynaa waxa weeyaan naxariista ilaahay waxaa ka mid a hamadaadii xumayd oo aad ka shaqaysay hamadaadii xumayd oad ka shaqaysay ood u bedesha shaqo baa lagu qorayaa laakiin xabad waa cajiibka weeyaan waxay dhahdaan culammadu markuu ilahay yihi raxmatii sabaqad cadli waa taas naxariisteedaa ka badisay ka hormarisay cadaaladdeeda hadduu ilaahay cadaalad nagula dhaqmo qofna jannada ma galay miisaanka hadduu ilaahay dhigu dhahdo bilcadli waxaad qabateen iyo waxaad janno lagu tagayaa kulluna ila naar cadaalad janno kuma galino maxaan janno ku galaynaa raxmadda janno ugalina walidaalika buu rasuulku sal lla ly salam ilaahay jannadiisa lagu galayaa markuu saa yidhi walaa anta yaa rasuula allah xataa adigana loogii baa ku engegin dacwaddii baa wadaa diinta islaamka wax kaleba in noloshaada kuma jirto xataa anta walaa ana buu yidhi ilaa an yataqamadanii allahu biraxmatihi ilaahay ugu daboolay naxariis mayna xataa anigu jannada kuma galay buu shaqa aan qabtay marka shaqadeenu inay quruur ina gelisan maaha inayna weynaysan maaha wallahi shaqo weyn baan qabanay hawl weyn baan haynaa annagoo shantii waqti tukanarana ilahi muxuu kaloo iga doonayaa subxaana wa tacaala marka xadiiskaas intaasaan kaga baxaynaa insha allahu tacala xadiiska kalaan galanaa insha allahu tacala sidiis doonaad عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه, سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعادني لأعيدنه رواه البخاري رحمه الله حديث كان حديث عظيم ويا اوكي وحديث صحيح صار نبو امام كيني بخاري بينو وريي حديث محو ليه معني سام امضنا يا عن ابي هريره ابي هريره وحا لغا وريي رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله رسولك ابي وحوري صلى الله عليه وسلم ان الله الهي تعالى كري قال وحوري وعز غسيا من روحي عاداء cadowsada lii aniga weliyan weli aan leeyahay cadowsada weli aan leeyahay qofka cadow ka dhigta faqad xaqiiqee aadantuhu waxaan shaaca uga qaadi bilxarbi dagaal weli aan leeyahay ninka dagaal ku haya ee cadowsada dagaal baan ku qaadi buuli allah subxaana wa tacaala wamaa taqaraba iima soo dhowaado ilaya halkayga cabdii addoonkaygu bishayin shay iguma soo dhowaado axaba aan ku galgacayl badanahay ilaya halkayga loogu galgacayl badan yahay mimaa shayga iftaradtuhu aan ku farad yeeleen aan ku waajibiyey caleyhi korkiisa waxaan ka jecelahay ma jira waxa waajib ku ah qofku inuu qabto walaa yazaalu kama zuulo cabdii addoonkaygu yataqarabu ilaya inuu halkayga usoo dhowaado binnawaafili sunan ugu soo dhowaado iyo nawaafil xataa uxibahu ilaa aan jeclaado fa idaa haddaan axbabtuhu jeclaado kuntu waxaan ahaani samcahu maqalkiisa alladii kaas oo yasmacu uu ku maqla bihi isaga wa basarahu aragtidiisa alladii kaas oo yubsiru bihi wax ku arko wa yadahu gacantiisa allatii taas oo yabdishu uu ku garaaca biha iyada wax uu ku garaaco wa rijlahu iyo lugtiisa allatii taas oo yamshii biha uu ku socdo iyada wala-in hadduu sa'alanii i weydiiyo wax la uctiyannahu waan siin oon siin siiyoon siiyee wala-in hadduu isticaadani iga magan galo shay-an shayna la uciidanahu waan magangelin oon magangelin buu ilah yihi subxaana wa tacaala xadiiska waxaa inoo wariyey qudsiga rawaahu lbukhaariyo imaam bukhaari radi allahu canhu okay xadiiska waxaan isku dayanaa inaan bixino ciwaanadiisa koobaad ciwaankiisa koobaad ciwaankiisa koobaad maxaan maxaan dhahnaa okay xadiiskay ka muuqataa soo maha alcibaadatu lilaahi wasiilatu lilqurbi ilaahay oo la caabudo maxay wasiilo u tahay dhawaashaha كلا لا تضيعوا واسجد واقترب واسجد ما صورت قلبها بلا سجود الى الهو دواتت مدعرس الا مسلمين تماتا ده مسلمين تماتا waxay amsanyiin bila amal in ilaahu dhawaanaya subhanahu wa ta'ala okay la ilaahu kulliya wallahi ma hawl shaqa qaba wasjud waqtarib marka ilaahi oo la caabudo maxaan dhahnay waa wasiilatun lil qurbi okay waa ciwaanka baad ciwaanka labaad waa maxay ciwaanka labaad waxa weeyaan inay jiro wujuudu caqiida cinda almuslimiin lahahdo wujuud alawliyaa inay jiraan dad lahahdo awliyo awliyo ilaahay inay jiraan subxana wa tacaala su-aashu way imanaysaa awliyadu waayo awliyadu waayo ma koox baa mise waayo awliyadu awliyada ayaa u madaxa waa sheegi doonaa ya dariiqat alqaadiriya awliyada madaxweegu cabdulqaadir jilaani sooma qudbu alaqdaab شخدر قطب الأقطاب يا وعبد القادر الجيلاني و... اوكي تيجاني يدنا وودات كرد قطب الأقطاب يا وهكذا لكن الأولياء وأيو وشيء إن شاء الله بقر كأولياء وأيو بقر باجرة في السماء يا بقر باجرة في الأرض بقر في السماء وشيء بقر في الأرض وشيء قطب الأقطاب وشيء إن شاء الله تعالى اوكي marka taasi wataa waa caqiido laakiin inaan qirno ana lilaahi awliyaa ilaahay awliyuu leeyahay asfiyaa daduu doortuu leeyahay oon ambiyada ahayni rasusha oo u gaara oo qidiisiina oo saalixiina oo ilaahay u go-ay subxaana wa tacaala okay marka saddexaad ee ugu dambeeya maxay yaa ilaahay u dagaalamaa waa cinwaan Ha, allaahu yuxaaribu ilaahay waa dagaalamaa Ha? ilaahay u dagaalamaa laakiin masaakiintu baa ilahay inuu dagaalamo yaqaanaan markuu ilaahay dagaalamayana dagaalkiisuu kulu yahay ina batsha rabbika lashadiid inahu wayubdiu wayuciid laakiin cadamadiisa wuxuu yihi wahuwa alkafuur الraxiim ina batsha rabbika lashadiid inahu wayubdi wayuciid taariku saa wadaayo wahuwa alkafuur الraxiim intuu dhaafayaa ka badan ya weliga maaragtay qur-aanku markuu isu keeno alcasiiz الraxiim ya weliga maaragtay qur-aanka gabagabadiisa iskuma keeno kafuur waxaa soo dhaca raxiim casiizna waxaa raaca xakiim ma alcasiiz waa ilaaha arrinkiisa ka qaaliba wuxuu doono sameeya laakiin xikmad ku sameeya laakiin goormu ilahi raxiim idhahdaa waa markii uu yidhi nebi nebi nebi ciise ilaahay ku yidhi a anta qulta linnaasi ma adaa dadka ku yidhi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni ithnayn ma adaa ku yidhi iga dhigta anigii hooyaday laba ilaah ilaahay markaa u jawaabaya nebi nebi ciise idib buu ku jawaabaya haddaan ku idhi yaa rabbi buu idhi waad ogtahay waxaan idhi taclamu maa fii nafsii walaa aclamu maa fii nafsika waxa igu jiro dhan waad ogtahay lakin warku kuma ogi uu soo wado wuxuu idhi in tucadibhum fa inahum cibaaduk wain takfir lahum fa inaka anta alcasiizu raxiim casiiz buu idhi halkuu ku oran lahaa haddaad kafuur ku oran lahaa limaada ikhwaanii fi illaah waxay ka dhigan tahay dadkaa shirki ku galay haddaad jannada gelishid iyaa kaa celi karaya dee adaa iskale xukunka masaakiintan la waalay kiristaka waa la waalay buta kiristaka kanada iska fadhiya australia iska fadhiya wadaad baa wereeriyo been u sheegay wadaadka wereeriyey iyo kii sii wereeriyey iyo kii kaloo sii wereeriyey kuwan imika la wereeriyey maxay war ka hayaan san buu ku dhasho hadduu yowmal qiyaamaha idhaahdo miskiinka halkan jooga ilaahu aniga hee muslimiintii ka yimid ee bariga afrika waxba ima sheegin iyakaas haysteeba masaajida isku dhex haysteen caqiidadii saxdaa ma arag nebi muxamedna ma arag diinna ma arag sidan aan ku dhashay sidan baan ahaaye de ilaahu maxaa yeelay ilaahay de waa casiizun waa raxiim hadduu dhaa jalaska galaa ayaa ka soo celin doona qur-aankuna arrintaa hadda uu yara ishaaraya wamaa kunna mucadibiina xataa nabcasa rasuulan ilaa dadka xujo lagu oogo ilahay dadka ma cadaabo dadka xujoba laguma oogin miskiinkani ku dhashay ya norta america ku dhashay ee diinba maqal ee wadaad fiicanba maqal ya insha allahu tacaala maqli doonaa nimka wadaad waxa soo baxay af ingiriiska baa si cajiba ugu macnaya ya faransiis iyo afka sibe kuwaaba ilaahay gaadhsiin doonaya laakiin inta xujada la oogin ilaa dadka macadaabi doonaa su-aal kaloo maanta agga nooma taala insha allahu tacaala okay calaaweynta halkan ka baxayna okay in yar baan isla taagayna insha allahu tacaala faysalna wuu joojinaya marka ay baashu gaadho Sheekh faysal ah اوكي النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان قدسي قال، من عادى لي وليا فقد اذنته بالح... فقد اذنته بالحرب سبحان الله العظيم الهي مسا غور بو دغال شيغاي انو دغالمay الهي سبحانه وتعالى قران كيس مسا غور بو شيغاي ديتيسا ربدا حوري فاذنوا بحرب من الله اوكي فاذنوا فاذنوا فاذنوا وحويان شاعك قاطع سوق ويان واني نكا اوكي حقنا والله مد اوليدينا يقول فقد ادنته بالحرب دقال بان كو سو قادي قفك اوليدينا دبا اوكي سؤال بمركا سويدينا من هم اولياء الله اولياء الهي وايو الهي كتاب كيسا وحو نوغو شاقي اولياء الهي اني لبسي فليهين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون حول إلهي ألا ألا فعربي حوين هوي وي وقادة وأمر و- و- و- و- بيان إن أولياء الله أولياء إلهي ولقوا محي صاحب الله ذلك إلهي لا صاحبها ذلك ولاية إلهي سيدي وأيو لا خوف ما عبصدان عليهم كركو قور ما يعبصوني مركز ذلك عبصوني يعني. ولا هم يحزنون مرمروا قوة مركز ذلك murugoonayaan kaanana aan ilaahay weydiin oran man hum awliyaa ullah wuxuu aladiina aamanuu wakaanuu yattaquun waa dadka ilaahay rumeeyey ilaahayna ka cabsooday aliimaan wataqwa okay xaggan su-aal baa imanaysa dadka ilaahay aaminay ee ilaahay ka cabsooday ma isku daraja muuminiintu ma isku darajaha ilahay wuxuu yidhi uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum daalimun linafsih waminhum muqtasidun waminhum saabiqun bilkhayraat saddexdaa qoloba waa aladiina aamanuu wakaanuu yattaquuna daalimun naftiisuu dulmaya wuxuu samaynayaa dembi badan iyo khayr yar muqtasidku waa maxay wuxuu samaynayaa dembi waaweynka wuu iska daynayaa yaryarootaa ka dhacaya wanaagana wuxuu samaynaya wixii looga baahnaa oo dhan bilaa sunan saabiqun bilkhayraat kuna waa maxay waa wiilka siibtay weeyaan khayrkii buu la siibtay okay awliyada ilaahay waa min huna ilaa hunaak okay awliyada ilahay markaa maxaa lagu gartaa culmo xidhan ninku inuu weli ilaahay yahay maxaa lagu gartaa culamada qaar baa nebiga waxaa lagu gartaa mucjiso nebiga maxaa lagu gartaa inuu nebi yahay mucjisu la yimaadaa weliguna waa inuu karaamo la yimaada yidhahdeen su-aal bay culimadu kaas weydiiyeen waxay idhahdeen weli weli kasti ma karaamuu leeyahay nin kasti oo weli ah oo adduunka jiray karaamo ma leeyahay la la limaada nebi nebigeena asxaabtiisu waa wada awliye ilaahay waan sheegi doonaa sawlin socota tawlida abdul abubakar sidiiq iyo cumar bin khadaab kee baa fadli badan بالنص أبو بكر وقف البدر عمرنا وكوس يا أبو بكر لكن أبو بكر هل مع- كرامة إلهي مسين هل كرامة نلوش يسا لقم الشيقين عمر بن الخطابنا نلوش يسا كرامة ويلا سعطيبها أوكي isagoo oo mimbarka iska dul joogo ayuha almuslimuun khudbadda akhrinaya ayuu khaalid kala hadlay isagoo ciraaq jooga yaa saariyata aljabal buurta dhinaca buurta u kac waa lagu hayaaye buuri khaalid wuxuu maqlay codkii cumar wuu kacay markuu madiino yimid dee baa laga yidhi maxaad maqashay khaalidow dee cumar baa ila hadloo yidhi halkaa mar markuu hadlayay maad gar halkuu joogay may mimbarkuu noo khudbadayna laga yidhi annaku yaa saariyatljabal baan maqlay wuxuu la hadlay waan garweyn yidhahdeen markuu cumar soo dhacay waxaa lagu yidhi cumar maxaad la hadlaysaa khaalid baan cadowgii haleeleyno meel uu ka baxan tusay buuri waa bilaa waa mahama mamadu alaab madu taalo pentagonkii ma fadhiyaa alaab ma arkayo waxba ma jiraan laakiin pentagon iimaani halkan wax alaab baa taallaa kan cirkii baa intaa balbalaadee okay marka qofka ilaahay jecel yahay karaamo muu siiyaa mise ma siiyo Ah, wuu ku siin karaa kumana siin karo abubakar baa la siin waayday oo ka fadli badan laakiin cumar bin khadaab waa la siiyey Okay, culimmadu marka waxay dhahdeen ilaahay awliyada karaamada goor muu siiyaa laba jeer baa la siiyaa isaga mar lagu itixaamayo waa la siiyaa sidii khadar calayhi salaam khadar akbaru akbaru alculamaa waxay qabaan inuu weli ahaa uunan ahayn nebi culamo fara badan waxay qabaan inuu ahaa nebi ahaa wa- وعند تحقيقنا waxa weeyaan weli buu ahaa nebi maahi sal alla laakiin waxaa loo furay cilmu lkashfi kashfiga waxaa loo furay waxbuu nebigu oo garanayn ayaa loo furay oo muxuu sameeyey qof dhan buu dilay waa dhagar fi cilmi daahir wa adeerseed qofu dili yaa khadaraa la socaa adeer nabi muuse wuxuu yihi ataqtulu nafsa war ma qof baa dili bikayr zakiya bikayr nafsin okay culummadu waxay idhahdeen muuse wuxuu garan waayey inuu isaguba dilay nafsan bikayri nafsin soo mahen fawakazahu wuu dilay soo mahen waa la tusaya cash- cashar baa loo dhagayaa adeeraduu soo dila laga dhaafay laakiin ninkani muxuu oran doonaa saddex kelmadood oo wada cilmi ah ayaanta dambe sharxi doonaa marka tii hore muxuu yidhi wuxuu yidhi waxa uu doonay wax- waxaan doonay buu yidhi aradtu an aciibaha mid yidhi mid wuxuu yidhi araada rabbuka midna wuxuu yidhi aradna aradtu mid isaga midna muxuu yidhi aradna annakaa doonay midna muxuu yidhi araada rabbuka wixii oo dhanna yaa sameeyey isagaa sameeyey wax waxyina ma haya dee muxuu ku helay cilmigan وعلم وعلم الولايه وشرح دونا ان شاء الله جزاكم الله خير وصلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين